music you love right here on VOA1, The Hits.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhageysanaysaan mawjadaha gaaggaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin arbaco ah koob iyo tobanka bisha agost sanadka laba kun iyo koob iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo washingtonna waa lixdii iyo barkii aroornimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan adeegsiga aaladda tiktok ee dhallinyarada waxbarata oo walaaca laga muujinayo kuwaas oo qaarkood si xad dhaaf ah u isticmaala kana mashquuliya waxbarashada
dadku waxay u isticmaaleen si khaldan bay u isticmaaleen iyagoo ku soo bandhigaya wax loo yaqaano waxyaabo horseedaya dhaqan xumo horseedaya akhlaaq xumo horseedaya jahli horseedaya dhibaatooyin la mid a caynkaas haddaba waxa weyaan tiktoktu haddii si wanaagsan looga faa'idaysan lahaa waxaa laga yaabi lahaa in isbedello fara badan laga heli lahaa
waxaa kalood maqli doontaan tababar ku saabsan caafimaadka oo lagu qabtay gobolka awdal kaalmihii heesaha iyo ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida xildhibaanada maamul goboleedka puntland ee soomaaliya ayaa maanta ku doortay magaalada garowe xubnihii ugu horreeyey ee maamulkaasi ku matalaya aqalka sare ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya afarta sano ee soo socota xildhibaanada la doortay ayaa waxaa ka mid a madaxweynihii hore ee puntland cabdiraxmaan maxamed faroole kaasoo dib ugu soo laabtay kursigii uu ku fadhiyey afartii sano ee lasoo dhaafay kadib markii uu ka adkaaday maxamed cusmaan colaad kursiga labaad ee aqalka sare ee maanta lagu doortay garowe ayaa waxaa ku guulaystay madaxweyne ku-xigeenkii hore ee puntland maxamed cali yuusuf gaagaab oo tartanka ay uga hartay kowsar cabdulaahi xirsi kursiga saddexaad waxaa loo doortay maxamed cabdi maxamed majiino oo hadda ah wasiirka dekedaha ee puntland kadib markii uu tanaasulay maxamed geedi maxamuud oo la tartamayey sidoo kale cabdulaahi xirsi timcade oo ah wasiirka warfaafinta ee xukuumadda siciid cabdulaahi deni ayaa ku guulaystay kursiga afraad kadib markii uu tartanka uga haray cabdulaahi maxamed xaashi nuur oo ahaa musharaxii lagu waday inuu la tartamo saynab ismaaciil oo iyadana ka mid ah golaha wasiirada ee maamulka puntland ayaa ku guulaysatay kursiga shanaad waxaana uga hartay aamino jaamac ibraahim xubnaha lagu doortay puntland maanta ayaa waxa ay ka mid noqonayaan golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya iyagoo ku biiri doona xubno horey loogu doortay magaalooyinka baydhaba iyo kismaayo oo ku kala matali doona maamulada koonfur galbeed iyo jubbaland kooxda taalibaan ayaa arbacada maanta ah la wareegtay gacan ku-haynta magaalo kale oo ku taala waqooyiga afghanistan sarkaal ka tirsan maamulka magaaladaasi ayaa sheegay in muddo lix maalmood gudahood caasimadii sideedaad ay gacanta u gashay jabhadda iyadoo ciidamada shisheeye ee maraykanka uu hogaamiyo ay dhammaystirayaan kabixitaankooda qabsashada taalibaan ee magaalada fayzabad ee caasimada gobolka waqooyi galbeed ee badakshan ayaa imaanaysa iyadoo madaxweynaha afghanistan ashraf ghani uu ka degay magaalada masaaru shariif si uu isugu keeno ciidamadiisa markii kooxda taalibaan ay ku dhowaadeen magaalada ugu weyn ee ku taalla waqooyiga dalkaasi kadib dagaalkii feysabad ciidamada dowladda ayaa dib ugu gurtay magaalo darisla-ah sida uu wakaalada wararka ee reuters u sheegay jawaad mujadidi oo ka tirsan golaha deegaanka ee badakshan wuxuu intaasi ku daray in maleeshiyada taalibaan ay qabsadeen inta badan gobolka kadibna ay hareereeyeen feysabad ka hor inta aysan weerarin talaadadii luminta magaaladan ayaa dhabarjabkii ugu weynaa ee u dambeeyey ku noqonaysa dowladda afghanistan oo la daalaadhacaysa dagaalka ay kula jirto kooxda fallaagada ee taalibaan halka aad warkaasi ka dhagaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaanaysa washington dhalinyarada ku nool magaalada laascaanood ayaa bilaabay in ardayda dhigata iskuullada ay ka wacyigeliyaan isticmaalka aaladda ama abka tigtog oo dadka qaar ay u arkaan inuu saameyn ku yeeshay waxbarashada wariyaha v o eda ee magaalada laascaanood cabdikariin cabdulaahi olol ayaa warbixintan noo soo diray
guud ahaan deegaanada soomaalida waxaa dhalinyarada si weyn dhawaanahan ay u isticmaalayaan baraha bulshada gaar ahaan aaladda loo yaqaana tigtok taas oo saameyn ku yeelatay magaalada laascanada qoonyahanada dhalinyarada ayaa dadaal ka sameynaya sidii barnaamijyadaasi dhanka dhibaatooyinka iskale looga hortegi lahaa goobaha waxbarashada iyo meelaha dhalinyaradu isugu yimaadaan ayaa si weyn saameyntaasi looga dareemaa haddaba isticmaalka iyo qaabka ay u isticmaalaan dhalinyarada barnaamijka tigtog ee ku cusub baraha bulshada ayaa ugu horeyn waxaa nooga waramay bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbilcaalamiin magacay waa xamse cabdiraxmaan axmed waxaan ku noolahay magaalada laascaanood runtii haddaan ka hadlo tigtogta saameynta ay ku leedahay guud ahaan wadanka gaar ahaan magaalada horta tigtokta waa aalad la iskugu gudbiyo fariimaha ama loo adeegsado miidiyaha dadku waxay u isticmaaleen si khaldan bay u isticmaaleen iyagoo kusoo bandhigaya wax loo yaqaano waxyaabo horseedaya dhaqan xumo horseedaya akhlaaq xumo horseedaya jahli horseedaya dhibaatooyin lamida caynkaas haddaba waxaweyaan tigtoktu haddii si wanaagsan looga faaidaysan laha waxaa laga yaabi lahaa in isbedelo fara badan laga heli lahaa laakiin dadkeenu ay u badan yihiin weliba dumarku waxay u isticmaalaan siyaabo khaldan ayay u isticmaalaan kuwaas oo ay kusoo bandhigaan qaarkood waxyaabo sida qoobka ciyaarka sida inay soo qaawiyaan jirkooda ay kusoo bandhigaan sida waxa weya waxyaabo kale oo de aan u roonayn diinta islaamka iyo weliba dhaqan ahaan bulshada aan u roonayn oo ay kusoo bandhigayaan taasina waxa weeyaan dadkuna ay waxaweyaan u arkayaan inay tahay waxyaabo dhaqan dooris ah ama waxa weeyaan akhlaaq xumaa oo lagu soo kordhinaya wadankii waxaa jira saameyno fara badan oo kasoo gaadhay tigtokta sida dadka qaar ama gabdhaha qaar oo kale in lagu furo gabdhaha qaar oo kale in lagu dilo waxyaaba caynkaasa ayaa kasoo gaara waxaa laga qaadaya waxa wey waxaa hoos u dhacasa qofka aqoontiisi iyo cilmigiisii afar ilaa tankas wuxuu kor u qaadayaa siduu hees cusub u dhagaysan lahaa hees cusub u xafidi lahaa maadaama aad ka mid tahay aqooyaanka magaalada laascaanood waxyaabaha bulshada aad sida weyn aad leedahay nadaga wacyigeliseen ama aad u sheegteen fariinta isticmaalka tigtoga waanka haddaa istiraadid wacyigelin sameeya oo waxaa tirahdaan war tigtogta layska daayo tigtogta waxyaabaha lagu soo bandhigaya hala joojiyo dadka adigii bay kula yaabayaanba adigii bay waxa weyaan daalax ku raacayaan sidoo kale barnaamijkan ayaa waxa uu saameyn ku yeeshaa waxbarashada sida uu noo sheegaya mid ka mida macalimiinta ka howlgala dugsiyada ee kala duwan ee magaalada
bismillahi raxmaani raxiim cabdikariin ul adiga baah v odan salaamayaa magacayga waa salmaan dahar cali waxaan ahay bare ka dhiga iskoolka alnuur sidaa awgeed san ognahay saameynta ay ku leedahay waxbarashadu waa mid lasoo koobi kara maaha waa macalin ardaydii ku dhex jiray oo kale weeye mar kasta oo waxweyn xiisad la galo bahalkaasay gelayaan waxbarashadii iyo waqtigii bahalkaasa ka lumiyey baalkaas dhibta ugu badan buu deegaanadana ku hayaa marka waxaa fiican in sidii lagu hortegi lahaa aanu taasna waxa weeyaan in la joojiyo isticmaalka xagga internetka ee naga soo gelayo ardaydii bahalkaasi afar sax ku mashquulsan yihiin video video wuu sii dhiibayaa wax laga soo maartay horka laabanaya maaha waa malaayiin video bal sida saameynta ugu yeelatay goobaha waxbarashada iyo dhalinyarada wiilasha iyo hablaha isugu jira muxuu yahay tigtogka iyo aaladan hadda ay isticmaalayaan runtii waxaad arkaysaa tigtog inuu yahay lambar one markii social kale laga yimaado waxaad arkaysaa qof yaroo meel fadhiyo gidaar oo keligiis ama qoslaya ama maaragtay waxaa ku mashquulsan oo waxaa weeyaan dee waxaa dhex gelaya oo adduun kalu gelayaa malaayiin fiideo kala duwan buu daawanayaa waqtigii waxaa weeyaan wax ku akhrisan lahaa ama wax ku qori lahaa bahalkaasaa lumiyey marka taasaa saameyn ku yeelanaysa waxbarashadiina hoos u dhac bay ku imaanayaa waayo bahalkana ay waxaweyan waqtigooda ku lumiyeen marka taasaa dhibka keenaysaa dhalinyarada ugu badan ee isticmaalaysa ma kuwa dugsiyada hoose dhexa ma kuwa saraa mise guud ahaan oo kale wuu wada furan yahay barnaamijkani wallaahi runtii bahalku dhibka wax cidda ku sahaya waxa weeyaan kuwa dugsiga dhexe iyo sekondariga ku jira maadaama ay waqtigoodii aysa maarata controli aysa hayn laakiin dadka ugu dhibka dhibka badan ku haya waxa weeyaan dadka aan weli waqtigoodii aan weli garan waqtiga faa'idada uu leeyahay oo ciyaale sekondariga iyo maaragtay iyo kuwa primariga ah kuwaasu dhibta ugu badan ku haya fariintaa u diraysaan guud ahaan dhalinyarada gaar ahaan bahda waxbarashada maadaama aad ka mid tahay maxay tahay annagu ka macalin ahaan markasta waanu wacyi gelinaa subax walba daabilkan ugu sheegnaa khasaaraha uu leeyahay wakhtiga inaan lagu ciyaarin in laga faa'iidaysto in akhriska la badiyo tallaabadan hadda dirayana waxa weeyaan oo juhdi ugu badan iyo maarad dadaalka badan halka ay gelay internetka abaalka tiktokka marka in ay iska yareeyaan si ay wakhtigooda uga faa'iidaystaan cabdikariin nolol v o a magaalada laascanood markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha nala dhegeysta heestan dabacsan ee dhegiina kusoo dhacaysa
wiilasha indhaha wax arag wejigaaga haddaanan arag codkaaga haddaanan maqal dhaaguhuma maqlan wax habeen wiilasha indhaha wax arag wejigaaga haddaanan arag codkaaga haddaanan maqal dhaaguhuma maqlan wax habeen hortaa waxba kama aqoon noloshu waxa ay tahay adaan naxariis mugeyn naftii ka waraabiye taa waxba kama aqoon noloshu waxa ay tahay adaan naxariis mugeyn naftii ka waraabiye jacaylku wanaagsanaa markaad heshid ruux wakhtigaas wayn kula qaybsan karaa adiga kula qaybsan karaa jacaylku wanaagsana markaad heshid ruux wakhtigaas wayn kula qaybsan karaa adiga kula qaybsan karaa waqtiga iga hiiliyo fariin wafiya dirteen waxaan ku hayaa caabaa kuwiigu wiirsan jiray waqtiga iga hiiliyo fariin wafiya dirteen waxaan ku hayaa caabaan ma arag dabada oolaa wargeysyadu waxay qoraa warbahintu hadal hayaan farxadda wacaanan ku jiro ma arag dabada walaa wargeysyadu waxay qoraan warbahintu hadal hayaan farxadda wacaanan ku jiro jacaylku wanaagsana markaad heshid ruux waqtigaan si weyn kula qaybsan karaa adiga jacaylku wanaagsana markaad heshid ruux waqtiga si weyn kula qaybsan karaa adiga kula qaybsan karaa kula qaybsan karaa kula qaybsan karaa azuki wiilasha indhaha wax arag wejigaaga haddaanan arag codkaaga haddaanan maqal dhaaguhuma maqlan wax habeen wiilasha indhaha wax arag wejigaaga haddaanan arag codkaaga haddaanan maqal
intaas aan ku dhaafna heestaasi uu ku luuqeeyo qamar suugaani tababar laba maalmood socday oo loo qabtay dhalinyarada ka shaqaysa xarumaha daryeelka caafimaadka ee hooyada iyo dhallaanka ee gobolka awdal ayaa lagu qabtay magaalada boorame wariyaha v o eda haashim sheekh cumar good ayaa arrimahaasi ka wareystay isuduwaha caafimaadka ee gobolka awdal mustafa muumin muuse
tababarkani wuxuu ahaa tababar wasaaradda horumarinta caafimaadku ay garwadeen ka tahay hadday tahay wasaaradda horumarinta caafimaadka heer qaran iyo heer gobol tiimamka ka soo qayb galay waxaa kow ka ahaa dhammaan hay-ada kala duwan ee donoriska oo ay kow ka tahay w h o iyo unisef sidoo kale waxaa nagala soo qayb galay bartinariska hay-adaha wadashaqaynta dhow aan leenahay oo ay kow ka tahay hay-adda well vision hay-adda h b a iyo safe the children runtii waxaa kasoo qayb galay dhammaan madaxda xanaanooyinka ee kala duwan ee wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka awdal taasoo guud ahaan ay yihiin saddex iyo afartan m c h hedharkooga waxayna ahayd mudnaanta koowaad la siidayey waxaa kow ka ahaa in laga hadlo oo la qoondeeyo oo runtii la rogrogo lixdii bilood ee iminka ina dhaafee u dambeysay tallaalku heerka uu marayo gobol ahaan afartiisa degmo taasi oo mudnaantiisu ay ahayd ilaa iminka ma gaarnay bulshadeenna da'yarteenna u baahan ee xaqa u leh inay tallaal helaan shirkani muddo wuxuu socday dhan laba cisho
markaa dhallinyarta idiin qaabilsan dhinaca tallaalka dhinaca xog ururinta ee tababarkan ka soo qayb galay intay inleg bay yihiin tiradoodu dhallinyaradaasi
horta waxaad ogaataa markaan leenahay bahda caafimaadka ee nambarka intaa leegay afar iyo soddonka xanaano ee tallaalku sida goonida uu uga socdo ka soo qayb galay dhallinyar ahaan afar iyo soddonka waxaa la odhan karaa markaan leenahay ka tiimka dhallinyarada ah dee waayeelku aad buu ugu yaraa waxaanan gaadhayn ilaa shan qof ilaa lix qof ayuu ka noqonayaa afar iyo tobanka xanaano inta hogaaminaysa ee garwadeenka ka ah afar iyo soddonka xagga iyada laftarkeega markaan ka istaagno maamulka degmada ee xogta iyo tallaalkaba u qaabilsan iyaga laftarkooga ay dhallinyaro ay yihiin hawshanna mudnaanta koowaad loo siiyey inay maadaama maanta xaaladaha lagu jiro iyo dhallinyarada laftarkeegii haday ay shaqa abuurka laftarkoogii qayb ka tahay bulshada oo adeegideedii ay qayb ka tahay iyo ku barbaarintii dhallinyarada sidii ay sacrifice ugu shaqayn lahaayeen bulshadoodan ay maanta waalidka laftarkiisu xaalka uu ilmaha yar ama dhallinyarada uu kaga soo barbaariyey oo kaga soo bixiyey waxbarashadiisii ay aad iyo aad u adkayd iyagana in la baro in iyaga laftarkoogu ayna ka eeginoon xaggan gunnadan iyo waxay qaadanayaane ay bulshadoodii ku celiyaan cilmigii ay barteen oon meel kale loo aadin
waxaad moodaa marba marka ka dambaysa in wasaaraddiina caafimaadka ee somalilan gaar ahaan gobolka awdal ay dhiirigelinayaan dhallinyarada soo baratay aqoonta caafimaadka meelaha iminka ay ka howlgalaan markaa dhallinyaradaasi guud ahaan degmooyinka gobolka awdal iyo xanaanooyinkooga iyo xarumaha caafimaadka tiradoodu intaamay ka badan yihiin afariyo soddonka ee hadda ka qayb gashay tababarkan alxamdulilah horta waa su-aal aad iyo aad u wanaagsan oo mudan runtii in bulshada laftarkeega lala wadaago ka wasaarad ahaan iyadoo aan aad iyo aad uga mahad celinayno jamhuuriyadda somalilan madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka guud ahaan gobolka iyagu khaasatan waa gobolka ugu human resource badan xagga bahda caafimaadka taana waxaa dhiirigelintaa leh oo ammaantaa leh waa jaamacadda weyn ee baaxadda intaa leegle ee hooyada maanta cilmiga somalilan jaamacadda camuud oo lafdhabar ka ahayd bilowgii barbilowgii bahda caafimaadka kuna dhiiradeen runtii dhakhaatiir aad qiimo weyn u leh oo doctor walhad iyo doctor qawsi ay kow ka ahaayeen runtii waa wax aynu aad gobolada kale uga duwannahay aad iyo aad baana runtii hawshaa aan u dhiirigelinaya iyagana aan ajarka ilaahay inuugu daro aan uga baraya khaasatan haddaan u soo noqdo wasaaradda horumarinta caafimaadka ee gobolku maadaama bulshada intaa leeg ee dhallinyarada soo baxaysa ay jirto waxay aad iyo aad noo dhiirigelisaa annaga laftarkayagu inaan uga faa'iidaysanno inay bulshadooda tusaan iyaguna naftooda dareensiiyaan baahida loo qabo caafimaadka cilmiga iyagu soo barteen taasi waxay nagu dhiirisay oy nagu hogaamisay inaan isku qancinno annagoo dhallinyaradii laftarkoogii aanan jiilkii weli ku jirno dhallinyaradiiya inay iyaga bulshadeenni qaybo kala duwan oo runtii goobaha caafimaadku aynahayn afariyo soddon oo ilaa iyo afar shan iyo afartan xanaano namber gaaraya ay yihiin oo maanta la odhan karo hay-ad ama cid kale ayaa gacanta ku haysa inay ka qayb qaataan oo ay joogaan oo ay ku shaqaynayaan iyagoon weliba wax insentifo meel ay ku ogyihiin ayna jirin keliya hadafkoogu yahay inay bulshadooda ugu shaqeeyaan si sakrifaysa oo tabarucaada si ay uga hortagaan dhibaatooyinka caafimaad darre ee ku iman kara sida gobollada qaarkood ka dhacda oo laga leeyahay cid u shaqaysa gunna la'aan laakiin gobolkani waxaan odhan karaa wuxuu kaga duwan yahay iyadoo inta badanna gobollada cilmiga aadka loogu tuhmo uu yahay in bulshadayadii ay dhallinyartii ku qanceen inay ugu shaqeeyaan si maxaade tabaruca maadaama hooyooyinkood iyo aabayaashood walaalahood ay ka mid yihiin halkay wax ku soo barteenay ku barbaareenna tahay sidii lagu soo koriyeyna alluuna ogyahay ee cilmiga lagu soo gaarsiiyey inay iyagu ku barta ay u celiyaan abaalkii iyadoon la celin karayn oon la dhammaystirayn haddana qayb ka mida inay tahay in bulshadii loogu shaqeeyo tabarucaad dr mustafe muumin cumar iskuduwaha wasaaradda caafimaadka iyo horumarinta ee gobolka awdal oo aanu ka waraysananay tababar u socday dhallinyaro ka socotay xarumaha hooyada iyo dhallaanka ee gobolka awdal oo laba maalmood uuga socday xarunta gobolka awdal haashim sheekh cumar good v o a boorama markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan wararkii cayaaraha faarax buluu ayaa inoo haya
ku bilownay dhegaystayaal laacabkii hore ee kooxda barcelona leonel messi ayaa ku biiray kooxda b s g ee wadanka faransiiska talaadadii shalay ahayd kadib markii uu ka tegay kooxdii uu ku bilaabay cayaaraha islamarkaana la filayay inuu xirfadiisa kusoo gabagabeeyo messi oo lix jeer ku guulaystay abaalmarinta boola diore oo ciyaaryahanka ugu wanaagsan qaaradda yurub ayaa kooxdiisa cusub u saxiixay heshiis labo sano ah kaas oo sidoo kale ikhtiyaar u siinaya in loo kordhin karo sanad kale oo saddexaad sida ay kooxdu ku sheegtay bayaan ay kusoo daabacday websaytekeeda kusoo biirista xiddiga reer argentiin oo ka mid a ciyaaryahanada ugu fiican jiilkiisa ayaa waxaa weerarka b s g uu ku dari doonaa awood dheeri ah oo laga cabsado maadaama ay hore u joogaan xiddiga reer brazil ee neymar iyo xiddigii ku guulaysta koobka adduunka ee waddanka faransiiska ee keliyan embebe waan ku faraxsanahay inaan ka bilaabo b s g qayb cusub oo xirfadayda ah waxaana iga go-an inaan ka geysto dhisidda wax gaar u ah kooxda iyo taageerayaasha ayay b s g ka soo xigatay mese imaatinka gooldhaliyaha ugu goolasha badan leh kooxda barcelona kaas oo dhaliyay lix boqol iyo toddobaatan iyo laba gool ayaa sare u qaadi doonta hamiga kooxda ay leedahay dowladda qatar ee b s g si ay ugu guulaysato koobka ugu qaalisan uguna qiimaha badan leh champions leaga guddoomiyaha b s g naasir al khaliifa ayaa soo dhoweeyey imaanshaha leonel messi weeraryahankii hore xulka qaranka waddanka ivory coast iyo kooxda chelsea didier trogba ayaa iska carsilay xilka guddoomiye ku-xigeenka ururka ciyaartooyda dalkaasi kadib markii sida uu sheegay ururkani uu ku fashilmay shaqadii loo dhisay warqad qoraal ah oo drogba soo saara ayuu ku sheegay in ururkani uu baal maray ajindihii loo dhisay kaas oo ahaa horumarinta ciyaartooyda dalkaasi sheegay in go-aanada ay qaadanayaan inaysan kala tashan ciyaartooyda ay saameynayaan ee dalkaasi islamarkaasna aysan jirin sabab uu uga sii mid noqdo ururkaasi ururkan oo ka mid a shanta urur ee ugu awooda badan leh kubadda cagta dalkaasi ayaa sanadkii hore kasoo horjeestay musharaxnimada darogba ee xilka guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta dalkaasi iyagoo taageeray idris daalo oo markaasi ahaa guddoomiye ku-xigeen islamarkaana u tartamaya guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta waddankaasi ugu dambeyntiina dhegaystayaal horyaalka kubadda cagta waddanka ingiriiska ee brimier leaga ayaa soo saaray tallaabooyin cusub oo wax looga qabanayo takoorka ciyaartooyda ka hor bilowga xilli ciyaareedka cusub kuwaas oo ay ku jiraan in gebi ahaanba garoomada laga mamnuuco taageerayaasha sameeya takoorka sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan horyaalka talaadadii shalay ahayd dhammaan labaatanka kooxaad ee horyaalka ayaa isku raacay in la dhaqangeliyo ciqaabaha horyaalla oo ay ku jiraan ganaaxyada shakhsiyaadka lagu hela inay si xun ula dhaqmeen shaqaalaha naadiyada ciyaartooyda mas-uuliyiinta ciyaaraha wakiilada iyo taageerayaasha ka qaybgalaya ciyaaraha taageerayaasha ingiriiska ayaa takoore ciyaartooyda madowga ah ee xulka qaranka waddanka ingiriiska kadib markii saddex ka mid ah ay khasaariyeen rigoorayaal ciyaartii kama dambaysta aheyd ee koobka qaramada qaaradda yurub taas oo talyaanigu ku guulaystay xubintii ciyaarahana dhegaystayaal maanta waa naga intahaa
aad ayuu u mahadsan yahay faarax bluu oo nala socodsiinaya wararkii ugu dambeeyey ee cayaaraha markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta heestaasi ayaan ku soo afmeeraynaa idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinla socodsiinayey anigoo cabdiqaadir ah tan iyo idaacaddeenna galabnimo dhammaanteen waxaannu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
kudayadad lumise mugdida mahabeenimo dayaxa iftiisho waa dabiici nur ku yee ha ku daalin ruuxdani way ka dawaynte
waa dabiici nurkuye ha ku daalin ruuxdani